habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo sabti ah bisha julaay waa kow sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka midrband bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada caawana waxaa ka mid a ku dhowaad toddobiylabaatan kun oo arday oo maanta u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee somalilan waxaan si rasmiga u furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada dhexe fasalka sideedaad iyo dugsiyada sare fasalka afraad oo ay u fadhiisteen tiro guud ahaan dhan arday
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan soomaaliya oo maanta u dabaaldegaysa konton iyo toddoba guuradii ka soo wareegtay markii ay xornimada ka qaadatay gumaysiga iyadoo madaxweynaha soomaaliya oo xalay hadal magaalada muqdisho uu sheegay in soomaaliya ay isku imaan doonto wadahadalladii somalilan iyo soomaaliyana ay soo celin doonaan soomaaliya kalama maarato maray tahayna way ku imaan rajadaas iyo hankaas waa inaan ka dhabayno kalama maaranno waa isu imaanaynaa waxaana ballan naga ah inaan soo celino wadahadalladii si ummadda soomaaliyeed ay mar kale u midowdo
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada beledweyne oo gallinkii dambe ee maanta xidhmay kadib markii ay ganacsatadu diideen in ay wax ku iibiyaan lacagta shilinka soomaaliga waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka cawayska washington marka horese ku soo dhowaada warkii dunida bannaanka hore ee xafiiska generaalka ciidamada ciraaq ee magaalada musul waxaa ka muuqda dabaaldeg iyo damaashaad ay samaynayaan ciidanka xoogga ee ciraaq iyagoo sugaya in generaalka uu u kaxeeyo kormeer ay ku soo maraan magaalada ay ku guulaysteen dagaal dheer kadib inay gacantooda soo geliyaan hase ahaatee khasaaraha naf iyo maalba leh ee magaalada soo gaaray ma aha mid la qiyaasi karo jananka oo dhex wareegaya qaybta qadiimiga ee magaalada musul ayaa warbaahinta u sheegay inaysan weli magaalada oo dhan gacantooda ku jirin balse ay tahay waxa harsan maalmo uun burburka magaalada soo gaaray ayaa mid aada u muuqda kadib dagaal magaalada ku socday siddeed bilood ee ugu dambeysay muddada saddexda sano ah ee kooxda dowladda islaamiga ah ay gacanta ku hayeen magaaladaasi qadiimiga ah cornel kate oo muddo magaalada ku dhex noolaa ayaa sheegay in burburka iyo khasaaraha kale ee naf iyo maalkaba leh ee soo gaaray magaalada uusan waxba u arag mar haddii ay tani tahay dhammaadkii dagaal magaalada lagu qabanayo
waxaa si rasmiya u dhaqan galay wareegtadii madaxweyne ee ay maxkamadda sare ee dalkan maraykanku qayb ahaan ogolaatay iyada oo ay soo baxeen haba yaraadaane dad ka dhaydhinaya arrintaasi waxaana garoomada diyaaradaha isugu soo baxay qareenno si mutadawacnimo ah u caawinaya dadka ka imanaya lixda dal ee soo gelidda dalkan loo diiday oo ay soomaaliyada ku jirto qof walba oo safar kusoo guda jira haystana dalkugalka maraykanka waa loo ogolaanayaa in uu soo galo inta ka horeysa lixda bishan julaay waxaana saraakiil sarsare oo maraykan ay sheegeen in dadka muddadaasi kadib soo dhoofi doona xaaladooda si gaar ah dib loogula tacaamuli doono saraakiishu waxay intaasi ku dareen in dadka hadda gacanta ku haysta dalkugalka aanan soo gelidda maraykanka laga hor istaagi doonin
madaxweynaha donald trump ayaa jimcihii xilli uu aqalka cad kula kulmayey dhigiisa dalka kuuriyada koonfureed sheegay in maraykanku uu ka dhammaaday dulqaadkii ay u hayeen kuuriyada waqooyi xilli uu ka barbar hadlayay madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jen in ayaa trump uu ku goodiyey jawaab adag oo ka dhan ah barnaamijka tijaabada gantaalaha ee kuuriyada waqooyi trump iyo moon ayaa ku kala duwanaa sida rasmiga ah ee cadaadiska loo saarayo si ay kuuriyada waqooyi u joojiso hubka nukleerka ah iyadoo ay dhaleecayn ka timid iskaashigooda dhanka difaaca ayay jimcihii labadan hogaamiye muujiyeen midow
madaxweynaha dalka china shin jinping ayaa dhaariyey hogaamiyaha cusub ee hong kong cari lam iyada oo munaasabadan dhaarintana lagu soo beegay labaatan guurada kasoo wareegtay markii britain ay magaaladaasi ku wareejisay china calaamada china iyo maamulka hong kong ayaa lagu suray xafladda ballaaran oo maanta sabti ah lagu qabtay harbor front oo ah magaaladii ugu dambeysay ee britain ka boqolo sanadkii ii hogaamiyaha cusub ee hong kong ee laga aqoonsaday shiinaha haweeneyda lagu magacaabo cari lam la yidhaahdo ayaa maanta loo dhaariyey inay u adeegto china iyo hong kong lam ayaa waxaa tuurtay dad aada u tiro yar taasoo qolyaha dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa ay ku tilmaameen mid aan cadaalad ahayn halkan dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegaysa toddobiyo konton guuradii kasoo wareegtay markii gobolada koonfureed ay xornimada qaateen sidoo kalena ay israaceen labadii gobol madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay munaasabad calansaar ah oo muqdisho lagu qabtay ka hadlay ayaa sheegay in soomaaliya ay mar isku iman doonto wuxuuna dhinac kale sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay in ay dib u bilowdo wadahadaladii u dhexeeyey somalilan iyo dowladda soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste munaasabadan oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda maamulka gobolka banaadir ururada bulshada rayidka haweenka iyo dhallinyarada magaalada muqdisho waxaana khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isagu soo hadal qaaday somalilan sheegayna in dowladdiisu ay sii wadi doonto wadahadaladii labada dhinac u dhexeeyey farmaajo ayaa sheegay in soomaaliya maray noqotaba midoobi doonto isagoo hadalkaasina tusaale ahaan uga soo qaatay hadal uu horay u jeediyey allaha u naxariiste maxamed xaaji ibraahim cigaal ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya madaxweynena ka soo noqday somalilan maxamed xaaji ibraahim cigaal ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliyeed oo hadalkii hadaladii ugu dambeeyey uu yiri oo ay ka mid ahayd waa duuba tahay soomaaliya kalama maarato maray tahayna way isu imaan rajadaas iyo hankaas waa inaan ka dhabayno dadka walaalaheena somalilan waxaan u sheegaynaa dhallinyaradooda dumarkooda culummadooda cuqaashooda waxaan u sheegaynaa kalama maaranno waa isu imaanaynaa waxaana ballan naga ah inaan soo celino wadahadaladii si ummadda soomaaliyeed ee mar kale u midowdo madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale ka warbixiyey qiimaha ay leedahay xuska maalinta kowda luulyo oo uu sheegay in halgan adag loo soo maray walaalayaal waxaan u dabaaldegaynaa caawa konton iyo toddoba guuradii markii ay dhalatay jamhuuriyadda soomaaliyeed oo xora kowda luulyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxay ahayd dhacdo aada u weyn oo taariikhi ah oo dib loo loogu midoobay ay u midoobeen labada gobol ee soomaaliyeed oo midna ingiriisku gumaysanayay midna talyaaniga waxay ahayd guushii ugu weyneyd ee ummadda soomaaliyeed ay gaarto taas oo xaqiiqiyan ka dhalatay halkan wakti dheer soo socday oo ummad soomaaliyeed oo rag iyo dumar bale ay naftoodii iyo maalkoodii ay u hureen madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kala qiray in midhihii ka dhashay xornimada ay ku yimaadeen dayac iyo burbur taasoo sababtay in lagu hungoobo horumarkii ay shacabka soomaaliyeed higsanayeen midhihii halgankaas lagu keenay gobonnimada iyo dowladnimada waxay ahayd in laga ilaaliyo dayac iyo burbur hase ahaatee hoggaan xumo talaxumo iyo dagaal sokeeye qaarnimadii iyo dowladnimadii soomaaliyeed dhulka ayay runtii nooga dhacday kadibna dhibaato iyo silic iyo waxyaalihii aan soo marnay oo aan halkan ugu koobi karin yaan mutaysanay heer kasta oo dalku uu soo maray waxay saamaysay qof qoys qoro iyo qaranba way saamaysay hase ahaatee dadaal badan oo la galay caalamkuna gacan lagu siiyey maanta kooda luulyo labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxaan joognaa inaan u dabaaldegayno konton iyo toddoba guuradii dhalashadii jamhuuriyaddeena ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo curyaamiyey guulaha ay soomaaliya ku taamayso kuwaasoo uu tilmaamay inay ugu horeeyaan argagixisada waxaana uu dhinaca kale muujiyey inay jiraan fursado iyo rajo u bidhaamaysa ummadda oo loo baahan yahay in sida ay tahay looga soo dhalaalo maanta annaga waxaana hor taagan argagixiso waxaana hor taagan abaar waxaana hor taagan kala qoqobnaan waxaana hor taagan qabyaalad waxaana hor taagan rajadeenna oo daciiftay waxaana hortaagan hamigeenii iyo qabkeenii oo hoos u dhacay iyadoo ay intaasina hortaagan tahay ayaa haddana waxaa muuqda iftiin yar iftiinkaasi waxa uu yahay shacabka soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dad dhallinyaraa oo ay da-doodu ka yar tahay soddon sano walaalaheenii soo xoreeyey dalkana waxay ahaayeen dad dhallinyara s y lka oo ay ku jiraan lix iyo toban jiro maanta waxaa noo kacay dumar soomaaliyeed waxaa noo kacay culumay dhallinyaro ah maanta ayay dadka soomaaliyeed fursadaystaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka oo dhan iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhido waxaa hortaagan hal su-aal waa inaad ogaataan fursaddan haddii aan uga faa'iideyn weyno ummadda soomaaliyeed in kulligeen ilaahay uuna xisaabin doono haddii aad rabtaan in sharaftii iyo karaamadii ummadda lasoo celiyo maanta ayay tahay gebagabadii munaasabadda oo ku beegnayd labaiyo tobankii saqdii dhexe ayaa aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho waxaa laga saaray calanka soomaaliya waxaana cirka magaalada muqdisho hareeyey noocyada kala duwan ee buloleerka oo iftiin la yaab lehna ku xardhay hawada sare kuwaasoo ciidamada qalabka sida ay ugu dabaaldegayeen qiimaha maalinta xornimada soomaaliya ee kowda luulyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa washington arday tiradoodu ku dhowaad ay tahay toddobi iyo labaatan kun ayaa maanta imtixaanka shahaadiga ah u fadhiistay guud ahaan somalilan imtixaankan ayaa kusoo beegmaya wakhti ay wasaaradda waxbarashadu soo saartay go'aamo adag oo ka dhan ah kala eegashada imtixaanka kuwaas oo isugu jira xalig iyo imtixaanka oo ardayga lagu qabtaa uu ka harayo wariyaha v o eda barkad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa imtixaanka shahaadiga ah ee fasallada sideedaad ee dugsiyada dhexe iyo kuwa afraad ee dugsiyada sare ayaa maanta loo fadhiistay guud ahaan gobolada iyo degmooyinka somalilan wasiirka waxbarashada cabdulaahi ibraahim habane oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey tirada ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka iyo bilowgiisaba maanta oo ay bishu tahay kow abaaran sideedii subaxnimo waxaa si rasmiga u furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada dhexe fasalka sideedaad iyo dugsiyada sare fasalka afraad oo ay u fadhiisteen tiro guud ahaan dhan arday oo u kala baxa oo arday oo dugsiyada sideedaadka ah iyo arday oo dugsiga sare ah dugsi oo sare weeyaan ayaa u fadhiisanaya dugsiyada dhexena waa weyaan wasiirku waxa uu sheegay in go'aamada lagu soo rogay wakhtiga imtixaanku socda ay ka mid tahay in aan goobaha imtixaanka lagu gelayo aan laga ogolayn in ardaydu ay la yimaadaan telefoonada gacanta lagu qaato waxaanu fariin u diray waalidiinta
halkudheguna waxa weye sanadkan ardayow amba imtixaanka amba moobilka kala doono saa darteed waalidiintana waxaa la socodsiinanaa imtixaanku ma adkee carruurtu yaanay la imanin wixii layska nahiyey lacagtana soo siiya kaashku soo siiya caddaan qalimaanta u soo badiya haddaad doontaan weysooyin ugu soo shuba liinta iyo shaahaba laakiin moobil waa mamnuuc wasiirka oo ka hadlayay warar sheegay imtixaanaadka qaarkood baxeen ayaa waxa uu yidhi waan leenahay oo weli dibadu baxay lama hayo waana arrin lagu bogaadin karo laguna abaalmarin doono insha allah geesta kale guddoomiyaha xafiiska guud ee imtixaanaadka daawud axmed faarax ayaa warbaahinta u sheegay in guud ahaan dalka si wacan iyo isku wakhti uu ka bilowday imtixaanku islamarkaana sidii loo qorsheeyey uu bilowday wasaaradda waxbarashada ayaa go'aamo adag ka soo saartay ardayda lagu qabtay inay eeganayaan imtixaanka iyo sidoo kale cid kasta oo ka caawinaysa kuwaasoo tallaabooyinka laga qaadi doono ay ka mid tahay in imtixaanka laga saaro oo ardaygu ka hadho iyo sidoo kale xadhig iyo tallaabooyin kale oo la halmaala waxaanay mamnuucday in goobaha imtixaanka le la yimaado telefoonada gacanta lagu qaato oo ay tilmaantay inuu qayb ka yahay fududaynta eegashada iyo qishka imtixaanaadka barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
halkaad dhegeystayaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada beledweyne ayaa gelinkii dambe maanta xidhmay kadib markii ganacsatadu ay diideen in ay wax ku iibiyaan lacagta shilinka soomaaliga sarifka lacagta dolarka oo saaka ku waabariistay laba milyan iyo sideed boqol iyo konton kun oo shilin ayaa mar keliya gaadhay saddex milyan iyo shan boqol oo kun oo shilin kadib markii deegaanada ku dhow magaalada beledweyne ee kooxda al-shabaab ay maamusho oo ganacsatada lagu amray in ay joojiyaan isticmaalka lacagta kunka shilin oo qayb ahaan laga isticmaalo gobolada dhexe ilaa iyo puntland ganacsatada ayaa walaac ka muujiyey amarka lagu joojinayo lacagta soomaaliga qayb ahaan sida ay sheegeen maamulka magaalada ayaa ganacsatada beledweyne ugu baaqay in maalinta beri ah ay arrimahaasi kulan ka yeeshaan haddaba si aanu faahfaahin dheeraada arrintaasi uga helno ayuu jacfar kukaay uu khadka telefoonka ee magaalada beledweyne uu ka waraystay saalax maxamed faarax oo ka mid a ganacsatada sarifka ku shaqaysata ee beledweyne saaka suuqa horta waa furnaay si nabada oo waaga la beriyey ilaa iyo waktigeedii sheegaan saddexdii saac iyo barkii shaqada way kala socotay laba milyan sideed boqol iyo konton aan saaki ku furnay ilaa iyo baryahanba saas u ahay ma fahamti wixii ka dambeeyey wixii ka dambeeyey saddex saac iyo bar xoogaa tashuushaa bilowday lacaga badan oo dhankan iyo laga diiday koonfurta nagu soo noqday oo beledweyne kusoo wada noqday ma fahamti lacagahaas awgeed ayuu lacagtii beledka tiilay iyo lacagihii soo noqday ayuu doolarkii laba milyan iyo sagaal boqol iyo konton haddana saasuu noqday ma fahamti kadib laba milyan sagaal boqol iyo konton sidii haddana uu u ahay dadkii haddana waa kusoo qoomeen baxyoodii iyo dukaamadii soo baxsadeen lacagihii kaashkiia magaaladii ku batay nin walba wuxuu sheegtay saddex milyan shan boqol midaa dhaha wax allaali wuxuu yahay iigu saraf saddex milyan shan boqol haddana markii dambe lagu sarraftay ma fahamti annaga si aan u shaqaynaa wayne markeed markii dambena saddex milyan shan boqol dadkii marba baahidii lacagtii haddayba qaadanaan oo dollar eeba kala caddahay baahidii kaashka marle iga bixi ay tahay awgeed ayaan annaga marka saddex milyan shan boqol waxaan dhahnaba waa dadkii raalli ku yihiin ma fahamti dadku doolarkay raadinayaan miya oo ay doonayaan dadka doolarkay doonayaan annagiina doolarkii mar haddaan gadnay oon gadnay oon gadnay kaashkii oo nagu batay doolar intay ka keenaynaa marka dadkii kaashoo wada wadaa ma fahamti marka dhibaatadu ma beledweyne iyo gobolka hiiraan oo keliyaba mise ee gobollada iyo magaalooyinka la deriska ahna way la qabaan beledweyne hadda annaga saameynta waa beledweyne ma fahamti marka maxaa maxaa maxaa qorsho ah ganacsatada sarifka gaar ahaan maxaa u qorsho ah ya dadka ganacsatada wallahi qorshahooda waaba qof kastaba kaash ma raba uu leeyahy waa idaafi uu leeyahy kaashkan dhibaatada marka maxay ka timid maxaa keenay in sarifkan doolarku uu cirka isku shareero sababta ka dambaysa maxay tahay sababta ka dambaysa waxa waaye lacagihii nimaada muxuu ahay dhankan iyo beledweyne wixii koonfur ka ah ayaa laga diiday lacagihii ma fahamta waa gartay koonfur waxaad kala jeedaa gobolladan bay iyo bakool iyo shabeellaha dhexe iyo banaadir iyo dhinaca a meelahaas markii laga diiday lacagihii o dhan beledweyne kusoo ay kusoo celiyeen marka dadkii laga diiday o dhan beledweyne markay kusoo celiyeen beledweyne waxaasoo lacag waa qaadi weysay qof walbana wax allaali wixii doolarka loo la yidhaahdo wuxuu dan ku kaliftay inuu doolar isii uu yidhaah lacagta ma ma cillad bay qabtaa ma lacag been abuur ahba ma lacag aan la qaadaninba ma lacag googo-an oo baaba'sana maxay tahay lacagta sababta loo diiday maxay tahay oo beledweyneha ugu soo laabatay lacagta lacag isku dhex jirto puntland awal nooga timid ay ahayd ma fahamti lacagtii puntlandtii marka awal waa la qaadanayay dhankan iyo koonfurtii waa laga diiday beledweyne kusoo wada aruurtay marka ma kala hadasheen maamulka gobolka iyo kan degmadaba ee dhibaatadan iyo sida laga yeelayo maantayba aheedba arrinka dhan maantay aheed kolley dadkii dhammaayna waagaaba ku beryeyba walaalkay kolley hadda wax isku yimid ama ka wada hadlayna weli ma jiraan goormuu gaaray laba milyan iyo sideed boqol laba milyan iyo sideed boqol ilaa i waayaan labadan biloodba saas u ahay laba milyan sideed boqol iyo diisheega iyo konton qabashadiisu ahaa laba milyan sideed boqol iyo siddeetanna bixintay ahayd saasay tahayna reer beledweyn iyo reer hiiraan waa ku miir qabeen waa ku nasri qabeen wax kayla iyo lacag diidmo ma jirin hadda lacagihii soo noqday awgeed ayaa marka saddex milyan iyo shan boqol saasuu tegay ma fahamti kolley hadda waa habeen oo suuqii laba jeeraba waa la xiri lahaa berrita maxaa qorshaysan ma la furayaa suuqa mise inta arrintan xal looga helayo wuu xirnaanayaa kolley dadkan hadda suuqii galabta fawdow ku xirmay kolley wuxuu suuqa beri noqdana waa la arkayaa siduu noqon doono in la furi doono inaad kolley uu xirnaanayo kolley hadda maba la shaqay karaa saddex milyan iyo shan boqol doolar mala shaqay karaa walaalkay saalax maxamed faarax oo ka mid a ganacsatada sarifka ee magaalada beledweyne oo khadka telefoonka ugu warameeyey jacfar kuukaay halkaad kala socotaana waa v o a
waa tahay dhegeystayaal halka weli aan degala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaanaysa washington afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeeyey magaalada gaalkacyo waxaa ka dhacay falaal lagu dilay dad gaaraya afar qof kuwaasi oo siyaabo kala duwan loogu dilay magaaladaasi waxaanay maamulkaasi sheegeen inay baarayaan arrintaasi haddaba faahfaahinta sida ay wax u dhaceen ayaa cabdixakiim shirwaac uu ka waraystay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq cabdixakiin aada umahadsan tahay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee daanta waqooyi ee uu ka arimaya maamulka puntland afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey waxaa ka dhacay bilal dhowr ah oo siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada gaalkacyo shalay gelinkii dhexe waxaa dhacay dil qof ayada loogu geystay gudaha magaalada habeenkii xalay ahaana sidoo kale waxaa lagu dilay laba kirsan ciidanka maamulka puntland daanta waqooyi saakay aruurnimadii horena waxaa iyana dhinaca waqooyi gaar ahaan xaafada garsoor oo dilalku inta badan ay ka dhacdana lagu dilay isla askari ka tirsan ciidanka maamulka puntland waayahay xaafada garsoor waa dhinaca galbeed ee magaalada afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey afartaa shil oo dilal ah oo saddex ka mid a ay yihiin ciidanka maamulka puntland midna uu yahay qof rayida ayaa loogu geystay dhinaca waqooyi ee magaalada gaalkacyo waayahay n siday u dhaceen dilalkaasi faahfaahin ma laga hayaa ilaa iyo hadda ciidamada waxa ay sheegeen mas-uuliyiintooda oo v o eda ay la xiriirtay inay wadaan baaritaano ku aadan taliyaha qeybta booliska gobolka mudug ee dhanka maamulka puntland aadan nurqaal oo v o eda ay la xiriirtay waxa uu u sheegay inay socdaan baaritaano ku aadan dilalkii afar iyo labaatankii saac ee afarta ruux loogu geystay gudaha magaalada inkastoo afarta ruux saddex ka mid a ay la tuhmaya in gacno kale ay dileen hase ahaatee qof rayida oo shalay lagu dilay magaalada waxaa la sheegay in dilkiisa ay daba socotay argoosi qabiil ama dilal aana qabiil la xiriira ah hase ahaatee taliyaha qaybta wuxuu tilmaamay inay socdaan baaritaano cid loo qabtay dilalkaasna ilaayo haddana inaysan jirin waayay haddaynu eegno maalintii shalay toole n magaalada boosaaso n maamulka puntland wuxuu dil ku fuliyey toddoba xubnood oo lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab n dhacdada iyo tan inaba xogma laga hayaa inay wax xidhiidha leeyihiin mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo laamaha ammaanka oo v o eda ay la xiriirtay islama xidhiidhin dhacdadii boosaaso ee xukunka dilka loogu geystay dhalinyarada loo haystay inay shabaab xiriir la leeyihiin iyo falalkan gaalkacyo ka dhacay ma sheegin in labadaasi dhacdo ay xiriir leeyihiin hase ahaatee waxay tilmaameen inay wadaan baaritaano inkastoo ammaanka magaalada gaalkacyo muddooyinkii ugu dambeeyey uu soo hagaagayay aysan jirinna dilal qorshaysan iyo falal ammaan darri ah oo ka dhacay haddana dilalkan mas-uuliyiintu waxay tilmaameen in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay kusoo xaqiijin doonaan ciddii ka dambeysay dilalkaas ayna soo bandhigi doonaan waxaa xusid mudan in magaalada gaalkacyo deegaanada labada dhinac ee maamulada gobolka ka arimiya ay wadaan iskaashi la xiriira sidii ammaanka ay gacan isaga geysan lahaayeen dadaalkaasoo socda ayaa arrintan timid inkastoo labada dhinac arrintaa hadda ay sheegeen inay xog badan ka wada hayaan oo loo howlgalayo ammaanka si loo xaqiijin lahaa loona soo cadeyn lahaa ciddii ka dambeysay dilka waay marka macnaha ma labada maamul ayaa iska kaashanaya oo howlgalla ka samaynaya sidii dadka falalkan geystay gacanta loogu soo dhigi lahaa sidaa ayay sheegeen mas-uuliyiintu inay socdaan dadaalo ku aadan laamaha ammaanka gobolka oo maamulada galmudug iyo puntlandba ah ciddii ka dambeysay dilalka in si horeyba ay u sheegeen ama wadahadal dhex maray maamulada gobolka oo ay weheliyeen wasiiro ka tirsan labada maamul ciidamo isku dhaf ah oo ammaanka gacan ka geysta cid kasta oo falal ammaan darri ah geysatana gacanta lagu soo dhigi doono mas-uuliyiinta laamaha amniga oo v o eda la hadashay labada dhinacba waxay xaqiijiyeen inay socdaan dadaalo ku aadan sidii xog dhaba looga heli lahaa ciddii ka dambeysay dilka howlgalladuna ay socdaan aad ayuu umahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo u warameeya cabdixakiin shirwa halkaad kala socotaana waa v o a haatana somalilan abaaraha ka jiray somalilan waxa ay sababeen in qiyaastii toddobaatan boqolkiiba ay leedeen xoolihii la dhaqanayey halka dad gaaraya laba boqol oo qofna ay ku dhinteen xanuuno ka dhashay abaaraha islamarkaana ay cusbitaalada u galeen dhowr kun oo qof oo kale cimilada isbedeleysa ayaa loo aaninayaa iyo abaaraha daba dheeraaday haddaba sidee ayay nolosha miyigu ay u saamaysay konton sano ka hor sidii ay xaalka u ahaa waa sidee wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay yaasiin caamir xirsi oo da-diisu tahay afar iyo siddeetan sano kaasoo ku nool deegaanka uruunley oo qiyaastii konton kilomitr dhinaca bariga ka xiga magaalada burco imse jir baati adigu afar iyo siddeetan waayaha afar iyo siddeetan sano aad ku noolayd way kala duwanaayeen markaynu ka eegno dhinaca deegaanka deegaankaad maanta ku nooshahay iyo deegaankaad ku noolayd labaatan sano ama soddon sano ama konton sano ka hor bal isbarbardhig marka laysbarbar dhigo dee waa qaaradii qaarad laakiin tan maanta wax uma ciduma leh abaaraa dhacay xoolo badan baa baxay deegaankaaga xoolaha laga dhaqdiyo sidee u saamaysa abaartu waxbaa lahay waxna waa cayroobin waa ka dhammaadeen wixii kale de waa labaatan soddon wa- wax caynkaas waxay hayaan sagaal neef iyo qaar waxaa haysan ilahi googi xoolahaagu imsuu ahaa abaartii ka hor maanta waa imsa waa shan qoys tiradooda lasma- lama oqoon tiradooda lama gaadhayn maanta qaar baa toban haysta qaar baa labaatan haysta isugeyntoodii dee had isumaan geyn oo iskumaan tirin laakiin waxay soo hadhay baan ku- tiradoodii sheegaya macnihii badnaanta xoolaha wakhtigaasi reerku haystaa ma reeru haysteen bal ma tirsanayn wax la tirin kara maahay xaajiyasin odeer markaad eegto da-daad jirtay iyo wakhtiga dee kolley idaacadda cidday naga maqlaysaa markaan daadii kaa muuqata dhowr iyo siddeetan sano waa la garan karayaa ciradii xitaa indhihii ciradu gaadhay gaadhkiiyo shaarbihii baan arkaya intaad soo jirtay markaad eegto abaarihii soo maray giyiga soomaalida gaar ahaan intaad ku noolayd adigu iyo abaartan maanta farqiga u dhexeeya muxuu yihi wax is- lasu barbardhiga maaha tan maanta oo kale nooceeda sheekana kama qaadan anna ma arag sabir caynkaasoo kale ah dadku in badan waxa marka abaar la yidhaahdo ay xasuustaan intii noolayd ama intii sheeko ku maqashay sanadkii kun sagaal boqol afariyo toddobaatankii oo abaar caan ku ahayd oo dabadheer loo odhan jiray abaartaasi waad usoo taagneed oo waad joogtay maxay kaga duwan tahay tan maanta waxay kaga duwan tahay sh- shaqaba iskuma laha xooluhu way noolaayeen laakiin magaalaan jirin markaa teebaad darnayd dee tana daro isu- shaqaba maaha in badan ba u dhimatay horta sidaa dee sodiguba ka dhegaysateen ama waxa- dee waxna luudluud bay ku soo doogeen waay afariyo toddobaatankii markaad usoo taagneed adigu aad joogtay maxay kaga duwaneydee taa hore ay kaga fududeed ama kaga sakhiran tahay markaad eegto tan xooluhu waxay haysteen cun xooluhu waxbay daaqayeen waxbay cunayeen iminka waxaa sii mariya wagaajo wasabanlooda isku xidhirsama roobe helin
yaasiin caamir xirsi oo ah aabba soomaaliyeed oo sidee- afar iyo siddeetan jir ah oo uu rameeyey barkhad maxamuud kaariyaalkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a haatan nagu soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london inagu soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah wasiirka beeraha soomaaliya siciid xuseen ciid waxaanan ka waraysan doonnaa shuruucda wasaaraddu ay waddo ee la xidhiidha sidii looga hortegi lahaa raashinka tayadoodu ay liidato ee soo gala dalka soomaaliya sidoo kale waxa uu ka hadli doonaa dhibaatooyinka ku saabsan raashinka dhaca ee laga keeno dalalka dibadda iyo sida ay wasaaraddu u doonayso inay uga hortagto ku soo dhowow barnaamijka wasiir waa aad baa umahadsan tahay ridwan dhowaan waxaa wasaaraddu ay ka hadashay inay ka hortegi doonto raashinka tayadooda uu liito ama raashinka dhaca ee dalka soo gala Eh, waxyaabaha aad ka hadasheenna waxaa ka mid ahaa sida dadka qaarkood ay sheegayaan walwal aad ka qabtaan een, waxyaabaha baryahanba laga hadlaya ee ku saabsan in raashin caag ka samaysan dalka uu soo geli karo bal arrintaas marka hore faahfaahin ka bixi aad baa umahadsan tahay salaamaya walaale annagu wasaaradda beeraha sidaad ka wareegsid dee waxay mas-uul ka tahay wax allaala wixii eh, kas- ka yimaada dadku cuno oo ka yimaada eh, beeraha Eh, mas-uuliyadda eh, koowaad oo ilaalinta eh, iyo damaanad qaadka in eh, dadku ay cunaan eh, cunto waxyaabo cuntooyin oo dad qaba waa mas-uuliyadda wasaaradda marka waxaan qabanay shir looga hadlayo eh, lagu lafagurayo sharciga badbaadada dhirta iyo dhowrista abu- abuurada iyo iyo dalagyada beeraha oo ah sharci aada iyo aada muhiim u ah oo wasaaradda muddo ka shaqeynaysay wadakashigiisii ayaan marka qabanay oo wasaaradaha beeraha ee maamul goboleedyada iyo jaamacadaha eh, hay-adaha cilmi baarista hay-adaha ka shaqeeya eh, beeraha dhammaan la isugu yimid oo looga tashanayay sidii loo soo afmeeri lahaa wadakashiyada sharcigaas si kabacdi loo horgeeyo hay-adaha dowladda oo isugu bedelo sharci rasmiya kaasoo waxyaabaha uu ka hadlayaa kamid tahay arrinta hadda ay weydiisay oo ku saabsan eh, faya dhowrka iyo ilaalinta waxyaabaha tayada waxyaabaha dalka la keenayo oo beeraha kasoo go-a iyo in abu abuurada iyo dalagyada wadankeena ka baxa loo kalkaala ilaaliyo tayadooda tijaabooyin fara badan la sameeyo waxyaabaha abuurada oo dibadaha nooga imaanayana la hubiyo saya dhowrkooda iyo caafim- badqabkooda guud ahaan shirku walaala ku saabsan arrintaas aad iyo aad baan laisugu afgartay dukumentiga aan kasoo baxay aan rajeynaya in loo gudbin doono qeybaha kala dowladda waa gartay marka soomaaliya laga hadlayo n waxaa jira raashin aad iyo aad u badan oo inta badan dibadda uga yimaada marar badan waxaa la tilmaamaa in soomaaliya uu yahay dal u nugul mararka qaarkood inay soo galaan raashin aan tayadoodu wanaagsanayn ama mararka qaarkood raashin dhaca oo waxaa jira dalka soo gala arrimahaas maxaa hadda idinka qorshaysan
arrimahaas waa waa waa runtii waxyaabaha ankaa sharciga waxyaabaha haddii la ansixiyo waxyaabaha uu xakameyn doono ayay kamid tahay runtii waxaa lala diriri doonaa wax allaale wixii aan shuruudaha badqa badqabka aan lahayn oo laiska beerayo waxaa la- waxaa jira cuntooyinkaan maaragtay genetically modifiedka ama cuntooyinkaan la la chemicalka lagu lagu lagu lagu bacrimiyey ama lagu lagu abuuray iyaga lafsigooda ina inaan ka ilaalino waddanka inay yimaadaan waxaa og tahay hay-addan w s p oo keenta mucaawanooyinka raashinka soomaaliya oo runtii beeraleyda ay muddada dheer ka caban jireen waxaa wasaaradda beeruhu ku guuleysatay iskaashatooyinkii laga sameeyey beeraleyda in ay w s p iyaga raashinka ka gadato intii raashin waddanka la keeni lahaa dalka beeraley kale laga soo dalay beeraleydana in laga gado iyagaa laga gataa hadda iskaashatooyin labada gobol goboladan waxyaabahan oo ay kasoo go-aan galeyda iyo masagada iyo iyagaa laga gataa oo w s p iyaga hadda ka gadataa runtii bakhaarada kaydka oo eedaha hay-adda w s p oo dekeda ku yaala raashinka hadda yaallo oo halkaas ku kaydsan oo abaaraha dadka loo qaybinayay waa raashinkii kasoo go-ay soomaaliya waa gartay si loo difaaco maaragtay xuquuqda beeraleyda soomaaliyeed marka tayada waxyaabaha waddankeena la keenayo waa mas-uuliyad runtii saaran meelaha ay kasoo degayaan waayahay waayahay wasiir n dabcan waxaad mas-uuliyadda koowaadna waxay ku dhacaysaa dadka ganacsatada oo keenaya shuruucdii lagu xakameyn lahaana waa kuwan hadda aan ansixinayno haddii lahayd waayahay haddii marka shuruucdii aanay diyaar ahayn n macnaheedu soo ma aha in dalka xilligan ay soo galaan raashin dhacay oo aydan ka warhayn ama raashin tayadoodu ay xun tahay
shuruucda fayadhowrka waxyaabaha beeraha kasoo baxa soomaaliya de hadda ma dhalan wadanku waa soo jiri jiray sharciyadana waa leeyahay way jiraan annagu hadda waxaan ku daraynaa un labaatankan sano oo dib eegista aan lagu samayn muddada dheer dhowr labaatanka sana wixii cusub oo soo baxay waxyaabaha soo biiray waa la baa un dib baa dib eegis baa lagu samaynayaa waa la waa la dhaaxinayaa laakiin sharciyadu horey u jireen oo dalku waa lahaa toddobaatan iyo saddexdii baa sharcigan fayadhowrka iyo badbaadada dhirta soomaaliya la markii la la la la sharciyeeyey marka shuruucdu waa jirtaa waana Waayahay.
jirta waa helaysaa waayahay laakiin dib eegis iyo dhamaystir baan ku samaynaynaa insha allah baarlamaanka waa horgeyn doonaa jilahay si fiican baan kuu gartay laakiin n marka laga hadlayo sida adiguba aad tilmaantay marxaladii dalka uu soo maray tan iyo wixii ka dambeeyey burburka waxaa laga yaabaa in xataa sharciyadaas horey u jiray aanay ahayn kuwo n lagu dhaqmo ka sokow inaad doonaysaan inaad n waxyaabaha qaarkood aad ka bedeshaan laakiin hadda marka laga hadlayo waaqica iyo xaaladda soomaaliya ay ku jirto yaa kontaroola yaa ilaaliya raashinka dalka yimaada ma wasaaraddaa ilaalisa ma hay-ado kalaa ilaaliya ma sharikado ajnabiyaa jira
ridwaano horta waxyaabahan feega ama cuntooyinka ama daawooyinka qualitigooda liito ama aan qualitigaba lahaynba runtii waa wax dhibaa waa arrin caalami oo ani soomaaliya hadda ku gaara maaha adduunka oo dhan riboonyada laga qoro markaa arag aad iyo aad iyo aad buu dhib u waaya adduunka dabeecadaha noocaasa soomaaliyana wadamada u nugul bay kamid tahay si gaara daawooyinka iyo iyo cun- raashinka ayaa aad iyo aada ugu badan waxyaabaha la la maaragtay sida sida aan aadka loo loo dhoofiyo marka waa waa filaynaa waana wax runtii la fili karo hore ama dhacdaba in ay dabeecooyinka liita waxyaabaha waddankan la keenay ay kamid yihiin waana midda aan hadda sharciga aan udabuusinayno in lagu xakameeyo dowladda soomaaliyana waxaa ka go-an in waddankan sharciyadii dhammaan shuruucdii dalka u baahnaa oo nolosha dadka kaabaysay in la geeyo baarlamaanka oo baarlamaanka rais ka guto si dalkaana unoqo dal dadka dadka waxaa lala diriri karaa badeecooyinka kuwaarsiga xun waxyaabaha tiradooda liigato sharcigii inuu yaalo oo uu maaragtay baarlamaanku ansixiyo dowladdu ansixiso markaas kadibna sidii loo fulin lahaa laska kaashado waana midda hadda aanu ugu dadaalayno inaan dib usoo noolayno boorka uga jafno waayahay sharciga xeeldhowrka iyo ilaalinta dhirta waa gartay dabcan marka laga hadlayo raashinkaas eh, ganacsato soomaaliyeed ayaa eh, xooggeeda keena eh, meel kasta ha ka joogaan soomaaliya eh, haddayna waad ka dhawaajisay in laftirkooda ay ay kaalin ku yeelan karaan eh, sidii looga hortegi lahaa tayaxumada cunooyinka ama waxyaabaha kale ee dalka yimaada En, ilaa iyo hadda wax xiriira aad la samayseen ama wax iskaasha iyo wada shaqayn idinkala dhexeeya en, ganacsatada soomaaliyeed ma jirtaa si looga hortago dhibaatooyinkan oo mararka qaarkood xataa eh, sababi kara in dad badan ay u dhintaan ama dad badan inay xanuuno ka qaadaan annaga horta waxaa si gaara noo khuseeya oo hadda shirkadagu ku saabsanaa waxyaabaha beeraha ee kasoo jeeda ama waxyaabaha cuntooyinka ah ayaa shirkaan ama sharcigaan si gaara u khuseyn doonaa waa u yeernay waynala joogeen runta ganacsiga bahda waxbarashada jaamacadaha arrimahan ka shaqeeya hay-adaha cilmi baarisyada waxaa u yeernay maamul gobolka banaadir maamul goboleedyada dalka oo dhan runtii marka waxaan isleenahay in waa lasii wadi doonaa baahinta iyo iyo iyo in arrintaa laga sameeyo wadatashi wacyigelin waa gartay hay-adaha bulshada oo dhan ay ka qayb qaataan ma maaha ganacsada keliya ganacsadaha haddii xitaa uu keeno oo qofka damiirkiis maaragtay waxaa siiyo qofka consumerka ama qofka macmiilka ama qofka muwaadinka waa inuu ku baraarugsan yahay waa inuu iska fiiriyaa waa inuu dhegeystaa talooyinka dadka khubarada ay bixinayaan si ay dadka laftooda unoqaan dad wixii loo keena waan iska cunayn aan iska isticmaalayn waxyaabaha qaarka wixii liita diidi karo oo ola karo waxaan waa in maaragtay la sameeyo maaragtay foorumyadii ama maaragtay isbaahisyadii raacayay maxaamiisha iyo muwaadiniinta inay inay u noqdaan system ama inay u noqdaan maaragtay dhibaatadaas inay saamayso marka ganacsatadu way kamid ahaa dadkaan u yeernay waa dadka laba hadidoona kamid bay intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay wasiirka beeraha ee dowladda federaalk soomaaliya siciid xuseen ciid inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inoo soo diriyay isla markaana nala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka halkaaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington saare ciidla nuur ayaa inoo haysa
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka cawayska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka caawaya cawayska waxaan idinku hayaa qodobo aad u xiise badan oo ay ka mid tahay dhakhtar daawo u qoray qof bukaan ah oo qaba cudurka dhiikarka kadibna farmasigii dawada laga soo iibsanayay uu u sheegay in kiniinkan loo qoray loo isticmaalo arrimo kale oo aan ahayn xanuunkii dawada loogu soo qoray bukaanka kadibna xaalku gaadhay in kalkaaliyihii caafimaadka ee dawada soo qoray iyo eheladii bukaanka dagaal gacanka hadal gaadhay dhex maray sidaynu ka war hayno dawooyin badan ayaa loo isticmaalaa siyaabo kale oo aan ahayn sida markii hore dhakhaatiirtu ugu qoreen bukaanka waxaa jira dawooyin loogu talagalay in bukaanka la doonayo inuu nasto lagu seexiyo oo haddana dad kale u adeegsadaan qaab maandooriye ah balse sheekadan aan idiin soo wado intaaba way ka daran tahay waanay ka duwan tahay balan soo dhoweeyo jimcaale cali xamari oo ah kalkaaliyo caafimaad oo ay isaga laftiisa qisadani ku dhacday waan ku dhaahay walaal sehra aad baad u mahadsan tahay annaguna waan kuu mahad celinaynaa jimcaalow barnaamijka inaad nagala soo qayb gashay bal sheekada aad jeclaan lahayd barnaamijka cawiiska washington oad la wadaagto waxaan kuleeyahy kusoo dhowow waxaan ahay shaqaale caafimaad oo ka howlgala mid ka mid a isbitaalada magaalada hargeysa waxaan ahay kalkaaliya caafimaad waan garta kuliyadda caafimaadka ee muslimkana waxaan ka bartaa jaamacadda ibni aadan university ee magaalada hargeysa haye maalin maalmaha ka mid ah ayaa aniga oo shaqaynaya uu mid ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka igala howlgalaa ayaa ii yimid waxaan ii sheegay inaan buke aanu isla garanaynay oo uu qolka uu yaallay iyo sarartu ka yaalla uu ii sheegay hahe aanu qoro dawo uu markaa magaceeda ii sheegay waan garta marka dhakhtarku waxa uu sideedaba ku qoraa faylka uu bukuhu leeyahay ee u furan ee sarirtiisa iyo maqsinkiisa ugu qoran yihiin ayuu ku qoraa dawada isagu waan gartaa annaguna ka kalkaaliyaal ahaan waxay hawshaeedu tahay inaanu prescriptionka ama warqadan uu farmasiga isaga soo iibsanaya aanu anagu ku wareejino dawadii uu dhakhtarku waan gartay jimcaalow dawadii dhakhtarku uu faylkii bukaanka ugu qoray dawada magaceeda ayaa kalkaaliyayaashuna way ka qoraan deetana isla dawadiiba waxay ugu wareejiyaan warqad si bukaanku markaa dawadii loogu soo iibiyo yes wa nooca weeyaan nooca ay u shaqeeyaan isbitaaladu inta badan waxay markaa qoraa dhakhtarkii markuu faylka ku qoro nersinka ama kalkaaliyayaasha ayaa ka wareejiya oo ugu qora warqadan uu kaga soo iibsanayay farmasiga marka inta badan warqada faylka dhakhtarku inta badan ma qoro maxaa hede warqada uu ku kusoo iibsanaya dawada waan garta marka qaabkaan u shaqeynaa qaabkaa maadaamuu yahay dhakhtarkii isagu faylkii oon anigu hayay unbu ku qoray waxaan ii sheegay inaan dawada u qoro deetana siiyo bukaha aan isla garanay hebeli halkaa yaalla waan gabadh garta ay ahayd warqadii baan ugu wareejiyey kiniin buu ahaa kiniinkii baan ugu wareejiyey kiniinka markaa waxaa lagula tacaalaa nooc ka mid ah dhiikarka oo la waxaana la yidhahdaa pulmonary hypertension waana mid ku dhaca xidhiirkan ka dhexeeya wadnaha iyo sandabada intaa ku kooban oon jirka inta kale gaadhin waan garta oo inta badanna khatar badan leh ayaa lagula tacaalaa warqadii Marka, baad u gabadh dhiibtay marka weyn- ha marka eh, qofkii xanuunsanayey gabadh weyn ayay ahayd oo haweene dhakhtarkii dawada u qoray Mhm.
ha haweeney waxaana warqadii u dhiibay wiilkeeda si uu dawada ugu soo iibiyo waan garta waxa markaa dawadii uu ka waayay farmasigii cisbitaalka aan joogay markaa kadibna waxa uu ka doonay suuqa waan garta horta siday u badan tahayna farmasiyada kuwan weliba soo dejiyey iyo waxyaabaha intooda badan waxaa ka shaqeeya dadaan cilmiga lahayn laakiin dawooyinka iyo waxaa qaybay dawada iyo magaceeda iyo waxaa la iyo prescriptionka sida loo akriyo iyo warqada iyo marka farmasiga uu u tegay ninkii haystay wuxuu Ahaa.
keliya kiniinkin waxa keliya u yaqaanaa waxaa la yidhahdaa sildenafil waxaana loogu yaqaanaa fiagra marka inta badan shaqadan aan anigu u qoraynaa ee uu dhakhtarku ugu qoray waa shaqada caadiga ee loo soo saaray kiniinkan ha waxaa laga yaabaa dawo aad si uun u taqaanin sabab kale lagu siinayo marka kiniinkin waxaa keliya u yaqaanaa in loo qaado inay kor u qaado awoodda jinsiga ee ragga oo odayaasha iyo markay tabar gabaan baa la siiyaa oo fiagra la yidhahdo inta dadka badankooda way yaqaanaan waan garta Een, deetana ninkii markuu kiniinkan prescriptionka isbitaalka caankii ka muuqdo arkay ee uu la tegey ee- ee uu saa u eegay wuxuu yihi yaa cunaya ayuu weydiiyey haye wiilkiina dee isagu dawada ma garanaye wuxuu ugu jawaaboon hooyadeed haye haddaba warboolka dambeeye ninkii farmasiga haystay hahee ayaa wiilkii wuxuu ku yidhi Mhm.
war mala waad khalkhalsantee Ahe.
aabba ayaa leh malaha bahabaa loo soo diray Deetana, buuri eh, ha malaha aabbaa lagu yidhi dee ilan isagu dumar baa cuna muu maqale waan garta markii ay sheekadaasi dhex martay ee ayuu wiilkii ugu soo noqday isagoo yaaban oo leh war waa xid dawadan aad noo qortay ma dawadii caynka ahayd sababta wuu ugu soo sharaxay ninkiina odayaasha isku xoojiyey waxay islaantan aad ka sheekeynayso dee maxa ya haye deetana maxaa wuxuu wiilkii leeyahy marka maxaad hooyadii ugu qortay kiniinka sidaasa haye
oo wuxuu la yaaban yahay dee isaga laftiisa wuxuu aaminsan yahay malaa dumarkana sababtana loogu qoraaba waan gartaa dee horta lama yaabinoo waxaanu ii sheegay oo wax jira kiniinkana aniguba habkan kale ee loo isticmaalo waan aqaanaayo waa waan u garanayaa wuu dagaalsan yahayba oo wuxuu leeyahay maxaa kiniinka sidaasa aad hooyadii ugu qortay maxaa hooyadii xanuun baa haya caynkana ma- dawadani u baahan tahay ilaa maantaana dedeeynay meeshaasoo dhan baanu ka dhexnay dawaha hagsan baanu moodeynay haye oo nin farmasi haysta ayaa soo buufiyey bil adiguba qanci haddaba waan wuu gartaa dagaalsan yahay wuu cadhaysan yahay wuxuu leey waa uu aaminiba leeyahayba haye shaqaalihii kalaa isugu kaaya yimid waar maxaa dhacay waa u dagaalsan yaho garba ma qaadanayda haye ee ilaa dhakhtarkii hooyadii gacanta ku hayay ee uu ku kal- ugu kalsoonida badnaa uu u yimid ee uu yidhi waar dawadan anaa qoray dee hahe sidaasaana loogu talagalay Ta- arrinkan kaleed sheegaysana Sidaasaana loogu dadka qaar talagalay.
baa u isticmaalaa ha wa faa'iido kale oo ay leedahay oo odayaasha iyo dadka tabargabay ay u leedahay weeyaan bu ku wudi dee dirqaabad ku sigatayba allah haddee aan layga soo gaadhin malaa maalintaa ya waayo jimcale aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sixre ciidlan nuur iyo dhammaan shaqaalaha v o a iyo barnaamijka caweyskaba aad baad u salaamaysiin walaalo
weli waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska washington haatanna waa dhinacii suugaanta iyo waraysi aan la yeeshay abwaan hurfe cali qaylo oo heeso badan oo uu tiriyey aad loo xiiseeyo abwaan hurfe kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington waa mahadsantihiin marka hore waa dhowahay abwan hurfe ee dadka waxay isweydiinayaan magaca hurfe ma magaciisii dhabta ahay markuu dhashay loo bixiyeyba mise waa magac naanayso oo deetna u hirgalay haa walaale magacaani waxa weeye horta macnihiisu waa madoobe waa hure huruuse ee magacyada noocaasi waa isku mid madowga ayaa la kala saaraa marka hurfe waa huruuse oo kale waa naynaas xoog ii qabsatay oo laygu bartay magacayga caadiga ahna dad yar baa ii yaqaana maxamuud cali xuseen baana la ii yidhaahdaa maxamuud cali xuseen haatan waxaad noqotay hurfe cali qaylo oo aad caan ku tahay qaylo lafteedu waa naanayso maaha magaca aa awoga laftigeedu waa naynaas
waa tahay Eh, abwan hurfe eh, bal iiga waran eh, qaybta aad adigu kaga jirta kaalinta suugaanta ma qaybta gabayada ma geeraarada ma heesaha tirintooda mise intaba waad isku dartaa ani waa maadsan tahay anigu horta kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii aniga oo nin yar ah ayaan waxaan ahaa ubaxa degmada yaakshiid guddoomiye u ahaa ama waxaan u ahaa mu'alif waxaanan u ahaa ridmada ayaan u tumi jiray boongaha Een, fanaaniinta kooxaha qaranku waxa laba ilood ayay dadka ka qaadan jireen een, heesaha hirgalay iyo ubaxyada waa tahay marka ubaxa ma iskuullada lahaan jiray mise een, ubaxa een, qaybna iskuullada waa looga qayb geli jiray laakiin sida tooska ah degmooyinka ubaxa aada u isticmaali jiray qalabkii muusigana degmada u dhigi jiray een, iskuul iskuulna waa loo sugu tartami jiray laakiin tan xooga ah oo la kala qaadan jiray waa ubaxa degmooyinka anigu marka aniga oo dugsi dhexe markaa dhiganaya ayaan ubaxa degmada yaakshiid ahaa waana la kala qaatay kooxaha qarankaana qaybsaday intixaan baa nala ka qaad qaaday anigu waxa ay qaadatay kooxda la oran jiray halgan marka aniga kooxda halgan baa ka mid noqday marka badanaa horta waxaa laygu jeclaa tilitaanka ayaa laygu jeclaa oo oo- oday cabdille cabdille cabdi maxamuud iyaa wax lasla jiri jiray habar isniine iyo kaleeye iyo sareeye iyo dadkaasaa wax isla jiri jiro aniga horta jilidaa aad mashquul ugu ahaa laakiini heesaha sameeyey way jireene laakiin t v-ga oo aan weli laga duubin ayaa oo heesaha t v-gu markii ugu cusbaa dowladdu burburaysay iyadoo dhowr fadhaan laga qabtay oo dhowr heesood la qabtay een, wixii dibadda lagu soo qabtoo khartuum iyo mooyaane ayaa t v-gii dowladdu iska burbureen marka waxaa ka mid ahayd hees la oran jiray wax soo saarka ka hadlaysay markaan halgan aad oo idintii la duugaa wax ku ool inay tahay ummad yahay ogow hees la yidhaahdo oo beeraha ka hadlaysay waa tahay dabcan hadda ayaad adna boodhka ka tuntay hal abuurnimadaadii heese badan baa taxday oo aad samaysay oo haatan la qaado weliba dhalinyartu ay intooda badan ay aada u jeceshahay kuwii u dambeeyey aynu soo qaadano hees cusub oo ay qaadayaan labada fanaan ee farxiyo fiska iyo ilka case bal heestaasi kabo koobka caashiqa heestaas waxa weeye labada labadaba waxa weeyaan hooriskoodu waa kabo oo hoo ii kabo kabo a kabaysadhee koobkii caashiqa kabo kabo malabkii shinnida macnaha horta heestan xagga jacaylka ayaa mar igu soo dhacday in ay maaragtay laba qof oo aad isu jecel weliba uu yahay mid xurmaysan oo sidii dhaqankii soomaalida iyo sharaftiina ka muuqata macnaha jacayl sax ah oo dad macquula ah baan arkay marka heesta tani waa jacayl caadi ah laakiin abwan maadaama ood aada ula dhacday jacaylkooda oo aad ku qiimaysayba inay jacayl runi uu jiro meesha dee kabadu miyaana ku yarayn miyaad qurquriyaba tiraahdid
maskaxdoo laysku darsadaa sii fiicane intaasna adaa igu kabay
waatay abwan waa mahadsan tahay marka bal heestaasaynu cabaar aynu dhegaysan doonaa sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dhirto mirahee ka baxay ubaxu karaa noocyahan egmada kugu sii hayaa kalgacalkood daawada kurbadu haynaga hadhee nafteenna aan kaafinee allow kasbanaaroos ku kulanaa raasqabo kurbadu haynaga hadhee nafteenna aan kaafinee allow kasbanaaroos ku kulanaa raasqabo kabo hoo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo hoo ii kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida
hormore loo sheegayo kunbay gabar shawrisa kowbay kala aqal gasha kortood ragga sharafta badan adaankaala soo baxo aniga kaliga ku jecel hormore loo sheegayo kunbay gabar shawrisa kowbay kala aqal gasha kortood ragga sharafta badan adaankaala soo baxo aniga kaliga ku jecel kalgacal laba kala hesha nolosha isla kaashati kalsoonina ilaha abuur gashiyow laabtanaysaan kalgacal laba kala hesha nolosha isla kaashati kalsoonina ilaha abuur gashiyow laabtanaysaan kabo hooy kabo koobkii caashaqa kabo kabo hakabaysane kabo qaysow kabo kabo hooy kabo koobkii caashaqa kabo kabo hakabaysane kabo qaysow kabo
intaa haddayn markaa heestaa kaga nimaadno farxiyo fiska iyo ay qays qaadayaan ilka case ee bal dhinacay heesahayn weli hore ugu soconayno waxaa jirta hees kale oo aan adigu aad hal abuurtay oo ay qaadaan kaltuumbacado iyo mustafa dafle heesta waxaa la yidhahdaa adiga taasaa ugu qosol badan naftayda unbaa adiga kaa soo aadisay ee miyaar caashaba karaa jeeraan araggaaga helo sidee ku timid iyaduna taasi waxay ku timid gabadha anaa ka jawaab siiyey horta wiil aan saaxiib nin aan saaxiib nahay ee aanu markaas wada joognay labadii kun iyo iyo iyo shantii meelahaasa waxaan wada joognay garoowe Haya.
marka ninkaa hameen kasta fiidkiibaa waxaan kusoo maraa barxadda garoowe magaalada garoowe barxaddeeda aha biibita ka mid ah barxaddeeda ayuu kursi dhigtaa hal jaho ayuuna u jeesadaa halkaasuu kafeegiisa iyo cuntadiisa iyo alaabtiisa ku xuraa habeenkaasoo dhan buu meeshaa u jeedaa habeen habeenada ka mid ahaa la ag fadhiistay waa la sheekaystay niyow mixnad baa jirta ugu yidhi war maxaa jira meesha uu u jeedo meherad ka soo jeeda oo leyr weyn leh baa waxay ka shaqaynaysaa gabar qurux badan gabadhaasuu j- baa jeclahay buu yidhi ilaa halkaasuu ka fiirsadaayo iska daawadaayo markuu hurdoodoo daalo dabayshu ka dhalituu tagaa waa taa jacaylka dhibaatada intaa la ego dhinka kara habeen ilaahay keenay meesha kutiina u fariisisay baa horta markaa ka tegay anoo hoteel u socda hoteel roorshe iyo barxadda dhexdoodaan heestaa ku sameeyey adiga adiga naftaydu ma adiga soonka aad isee miyaana shabakada jiroon araggaaga helo qallaynkii dhexe maxaan unkoo jiifa u kacaa dharaarto idil maxaan dhankaaga dhankaaga dhankaaga u eegaya dhankaaga dhankaaga dhankaaga u eegaya qallaynkii dhexe maxaan unkoo jiifa u kacaa dharaarto idil maxaan dhankaaga dhankaaga dhankaaga u eegaya dhankaaga dhankaaga dhankaaga u eegaya inaanu hudkuugalo adiga ori kuu noqdaan in badan aanu ordayo adduunyada adduunyada adduunyada ugu jecelaa adduunyada adduunyada adduunyada ugu jecelaa
hablaha kula aydiga anigu anigu hablaha kula aydiga maxaa uga aamusaa adiga mooye maxaa idii kale u amara
intaa haddaynu markaa heestaasi kaga nimaadno ee kaltuun bacdo iyo mustafa dafle waxaa jirta hees kale oo iyadana la yidhaha goldogob heesta goldogob adigaa sameeyey soo maha haa haa xuseen jiraa ciyaar jecel qaaday heestaas walaalow waxay gacanay waxay ahayd taasi waa xaafadii iyo gacalashadaydii weeye waa tahay abdisababa aan imaan jiray oo waxaan u imaan jiray si macnaha sharciga aan u helo yurub oo ama- eh, safaaradda sweden iyo waxbaa soo aadi jiray marka anoo muddo sacda- socdaal ku maqnaay oo etoobiya joogay baan ayaantii dambe baan jidka jidka jidcadaha ah oo xashin iyo qalloocan iyo halkaasaan ka soo dhacay anoo raba inaan gaalka iyo guudka uga imaado waa tahay marka meel galdogob ka xigta dhinaca etoobiya oo wadan qurac badan oo qurac badan oo ay ah oo kayn ah ayaa baabuurkii nooga jabay habeen fiidkii waa tahay gacalisadiiba ay soo wacday oo haddee islaan muddo laga socdaal maqnaa weeye ee waxaa hadalkeeda ka dhadhadhabahaya sidaan ahay iyo sidaan u jecjeclahay iyo inaysan kaba warqabinba adigii ku canaananaysa ee ku leedahay oo oo lacag adigii qabat.
iska maqmaqnaa iyo maxaad etoobiya u fadhiday iyo camal iyo waxbaa ka gargaranaysaa ma ogtahay waa tahay markay telefoonka saa u dhigtayba duruuftiina waa ku jirtaayo hawluhu kala baxsanaa hareeruhu kala fogaa hortayduna durugsanaa hamigii iyo damaca igu jira baddii hindiyaba ka badan jacaylkaagaan hayaa xasuustaan ku hamiyaa sidaan hay xiid habeen hurdaba waaniga ka tegey habboonay gacalisoy haddaan ku halmaami karo anigu hawdkii galdogob heesaha kama soo tirsheen habeennimo kama gabyeen waa markaas oo dadkii gaariga waa ag jiifaan aniguna meel ayahan fadhiyaa keligayaho xataa basaska iyo habeeshooyinka kama warqabo guud ahaan barnaamijkii caweyska washingtonna waxaanu dhegaystayaasha ku dhaafaynaa heesta galdogob ee abwaanku sheegay in qise isaga laftiisa soo martay weerayada ka tiriyey intaynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
sidaa saare ciidle ayaan anagu inooda leenahay idaacaddeen efidmo waa nageynta nabadgelyo
hamigiyadamacaygu jira bal ihdiyaba ka badan jacaylkaagaan haya xusuustaan ku hamiya maquro maquro maquro maquro maquro inaan kugu fakarin hamigiyadamacaygu jira bal ihdiyaba ka badan jacaylkaagaan